halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington idinkoo naga dhegeysanaya mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan waa roornimo arbacaa toddoba iyo labaatanka bisha disembar ee sannadka laba kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan wallaahi
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah booliska dowladda soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey baaritaanada iyo howlgalka ay ka samaynayaan wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood wallaahi si muuqata oo muuqaal ah iyo si aan muuqanba amniga waa loo xaqiijiyey waa jiraan howlgallo iyo obrethano gaar ah oo aan kuwa carabaabi karo oo dhihi karo waxaasaan sameynay iyo kuwaasaan qabanay iyo kuwo kaleeto oo badan oo aanan kuu sheegeyninna sidaas oo kaleeto waa jiraan laakiin iska howlgallaha oo amniga un lagu xaqiijinayo ujeedada intaas tahay
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda maraykanka oo furtay wejiga labaad ee barnaamijka welcome corbis ee fursadda siinaya qaxootiga ku nool dalka dibaddiisa inay kafaalaqaad ka helaan dadka maraykanka ku nool qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ah oo aan idin akhriyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka zambiya stanley kakubo ayaa iscasilay talaadadii sida uu ku dhawaaqay xafiiska madaxweynaha saacada kadib markii uu baraha bulshada isqabsaday buuq badan oo ka dhashay xiriir uu la sameeyey ganacsade u dhashay dalka shiinaha kakubo oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo bishii sebteembar ee sanadkii ayaa warqad uu soo diray waxa uu ku sheegay in uu shaqada uga tegayo sababa la xiriira siduu hadalka u dhigay dacwooyin xaasidnimo ah oo la xiriira macaamil ganacsi hadda ka hor muuqaal muujinaya laba qof oo tirinaya lacag caddaan ah oo miis dul saaran ayaa si deg deg ah ugu faafay akoonnada warbaahinada warbaahinta bulshada ee dalka zambiya sawirka warqad gacanta ku qoran oo saxiixan oo ku taariikhaysan bishii julaay sideedeedii sanadkii ayaa sidoo kale la geliyey khadka qoraalka ayaa lagu magacaabay shirkad shiineys ah oo macdan qodista ah iyo sidoo kale shirkad macdanta qodda oo laga leeyahay dalka zambiya waxaana lagu sheegay inay isweydaarsadeen boqol kun oo dollar inkasta oo magacyada kakubo iyo master zang ay ku qornaayeen qoraalka haddana islamarkiiba suurtagal ma ahayn in la xaqiijiyo faahfaahinta safaaradda shiinaha ayaa sheegtay sanadkii kii in in ka badan lix boqol oo ganacsi oo laga leeyahay dalka shiinaha ay ku maalgeliyeen dalka zambiya in ka badan saddex bilyan oo dollar sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in ugu yaraan laba iyo labaatan qof oo laba iyo labaatan qof oo ka soo jeeda isla hal qoys iyo in ay ku dhinteen laba iyo labaatan qof oo toban ka mid a isku qoys yihiin daadad ka dhashay roobab xooggan oo ka da-ay bartamaha dalka congo gudoomiyaha gobolka oo layidhaahdo john kabeya ayaa talaadadii waxa uu sheegay in roobab saacado badan da-ayey kana da-aya degmada layidhaahdo kananga ee gobolka ku yaala bartamaha ee kasai ay burburiyeen guryo badan iyadoo ay sii xoogeysteen gurmadka lagu baadigoobayo dad nool hay-ad aan maxaliga hay-adda aan dowliga ahayn ee layidhahda han in han ee ka shaqaysa dhanka horumarinta ayaa sheegtay in uu jiro khasaare lixaad leh oo ka dhashay daadadka daadad ka dhashay roobo mihigaan ah ayaa waxay ku baaheen qaybo badan oo ka mid ah dalka congo gaar ahaan deegaanada fogfog booliska ayaa sheegay inay baarayaan dhacdooyin lala beegsaday garsoorayaasha maxkamadda sare ee colorado iyo bixinta roondo dheeri ah oo ku sugan agagaarka guryahooda oo ku yaala magaalada denver kadib go-aankii maxkamadda ay madaxweyne donald trump uga saartay codbixinta hordhaca ah ee madaxweynenimo ee gobolka saraakiisha ayaa u gurmaday oo gaaray guriga hal garsoore fiidnimadii khamiistii laakiin booliska waxa ay sheegeen inay u muuqatay sida hadalka u dhigeen warbixin been abuura keiskaas ayaa sidoo kale weli la baarayaa siduu boolisku sheegay maalintii talaadada f b i da waxa ay sheegtay inay arrintaasi kala shaqaynayso sharci fulinta deegaanka subax arbacaa oo wanaagsan ayaan mar kale hawadeeda ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan booliska dowladda soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey baaritaanada iyo howlgalka ay ka samaynayaan waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood iyaga oo sheegay in arrintaasi ay uga gol leeyihiin xaqiijinta amniga caasimadda oo soo hagaagay dhinaca kalena booliska soomaaliya ayaa xaqiijiyey in ay baaritaan ku bilaabeen weerarada lagu qaadayay shirkadda isgaarsiinta ee hormuud haddaba wariyaha v o e dahe magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay afhayeenka booliska soomaaliyeed sadiiq doodishe waxaana ugu horreyntii weydiiyey howlgalladan cusub ee hadda ka socda magaalada muqdisho
ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan gobolka banaadir waxa ay markhaati ka kacayaan ama ka markhaati kacayaan ama ogsan yihiin amniga caasimada uu soo hagaagay waddooyinka u dambeeyey marka laga reebo bariga magaalada oo xoogaa qolihii khawaarijta ahaa ay taargad u isticmaaleen asbuucan isbuucii lasoo dhaafay shirkad ganacsato soomaaliyeed ee hormuud marka taa laga reebo inta kaleeto amniga magaaladu aada u wanaagsan yahay mana jiraan wax dhacdooyin ah ama amni darro khalqal ah ama xanuuno cudurro faafa oo khalqala oo magaalada ka jiraahay ma jiraan waa tahay waxaad ii sheegtay amniga inaad wakti badan geliseen waxaa la arkayaa meelaha qaar oo waddooyinka ah oo howlgallaad ka samaynaysaan ood soo dhigteen baro controloo cusub arrintan ma waxay sabab u tahay amniga isbedelay mase waxaa jira howlo intaa ka ballaaran
wallaahi si muuqata oo muuqaal ah iyo si aan muuqanba amniga waa loo xaqiijiyey waa jiraan howlgallo iyo obrethano gaar ah oo aan kuwa carabaabi karo oo dhigi karo waxaasaan sameynay iyo kuwaasaan qabanay iyo kuwo kaleeto oo badan oo aanan kuu sheegeyninna sidaas oo kaleeto waa jiraan laakiin iska howlgallaa oo oo amniga un lagu xaqiijinayo ujeedada intaas tahay marka kuwa muuqda iyo jagboyntiyada iyo jagboyntiyo guurguura oon meel la deganayn iyo amniga iyo maxay ahayday waxa ugu badan amniga ku xaqiijinayna waa shacabka soomaalida na garab taagan lanana shaqaynaya meelaha qaar waxaad sheegtay inay falal amniga la xiriira ay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeysay oo shirkad gaara la beegsanayay arrintaasi booliska maxaa uga qorshaysan wallaahi horta in dhawaale abaa amniga magaaladu waa sakuur uu ahaa ama uu fadhiyey arrintaas sababta keentay ayaanu baaris ku samaynay walow hadda aanan ku dhigi karin arrin sababtaasaa keentay laakiin ilaa xad waxaan kuu sheegi karaa arrintaasi inay jirto baaristeeda sababta ay ku timidna ay ay ay socoto waxaan ognahay khawaarijtu in muddo aaba dawladdu ay tiirar ama wejiyo kala duwan kula dagaalamaysa khawaarijta hadday noqon lahayd meelaha ay dhaqaalaha ka sameeyaan oo dadka shacabka abaada ku sameeyaan hadday noqon lahayd military wise ama xaalad ciidan oo military ah hadday noqon lahayd dhanka fikirka iyo wacyiga oo diinta islaamku ay ka ben sheegeen iyada ruuxeeda wadaadada iyo culammadu ay kula dagaalamayeen oo loo xaqiijinayay beenta ay isticmaalayeen marka arrinta dhaqaalaha aad baa loola dagaalamay korar fiican ayaa laga sameeyey dhanka dhaqaalaha saas ay tahay ayay maadaama dhaqaala yari iyo cariiri dhanka dhaqaalaha uu soo fuulay khawaarijtii doodo badan oo ka mida qaybihii dagaal ay ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta kuliisku ku eryanayaan ayay khawaarijtii waxay keentay fakar ah in ay dadka ganacsiga magaalooyinka kusoo qabaamaan si ay dhaqaalo u sameeyaan markee source of income-koodii dhaqaalaha ayaa laga xiray laakiin hadda waxaad xaqiijinaysaan ka boolis ahaan arrintaasi in la baarayo soo ma arrintaasi waa la baarayaa maxaa yeelay arrintaasi waxay saameynaysaa qaybo kala duwan oo oo bulshada kamid ahay saameynaysaa sida loo malaynayo iyo sida loo akrinayo si aan ahayn u dhacdaa laga yaabaa marka laguma fududaan karo xaaladuhu markay noocaas yihiin oo oo maxay ahayday arrimo bulsho iyo ganacsi ay la xiriiraan laguma fududaan karo arrimahaas marka waa arrin baaristeeda hay-adaha ku shaqada lahaa si gaara ay gacanta ugu hayaan dhawaan ayaana rajeynaynaa in aan in aan la wadaagi doono bulshada waa gartay sanadkii cusub ayaa nagu soo foodle oo laba kun saddex iyo labaatan waa uu sii dhammaanayaa wadamada diriska laha soomaaliyana waxay bilaabeen amnigooda inay kasii fikiraan oo lasii adkeeyo ma la dhihi karaa soomaaliya amnigan isbedelka ku yimid waa uun arrimo intaa la xiriira waxaana laga yaabaa hawsha inay dib u dhacdo dad qaar ayaa sidaa ku fekeraya maxaad uga jawaabaysaan maya maya maya sidaa looma qaadan karo ciidanku waxay ku shaqeeyaan xeelado iyo istaraatiijiyaday ku shaqeeyaan hayraha dawliga ama nidaamka dawligahana saas oo kaleeto istaraatiijiyado iyo siyaasado iyo xeelado qoran oo waktiyaysan ayay ku shaqeeyaan oo qaarkoodna dee la gaaray oo la hufay oo la fuliyey qaarna aan la fulinin oo sadbaks ay ka jiraan marka gaar ahaan markaan kuu soo qaado ciidanka booliiska ama hayraha ammaanka oo caawaan afkooda kugula hadlayo qorshayaashii la dejiyey sanadkan wixii loogu talagalay ku fulaan waa gabaabsi waxna waa fulin waxna ay ka fulin qorshayaashaas gabaabsiga ah marka laga reebo sanadka cusub oo lagu soo fooda isagana qorshihiisa ayaa la diyaariyaa qorshihiisana ciidamada ammaanku waa uga diyaarsan yihiin laakiin waxaa loo qaadan karaa waxay tahay in dadaal deeri ah shacabka iyo ciidamadu iskaashanaya ay sameeyeen marka arrintaas unbaa lagu sababeyn karaa ma jirto sabab kale oo hadda loo isticmaali karo waxaad ogtihiin in meelaha qaar hawlgaladii laga hortegay waxaad ogtihiin in kaamirooyinkii ay khawaaristu ku tala gashay inay ganacsatada ku cadaadiso ay sii wadi weysay oo ayagu iskuuda iga hareen marka waxaasoo dhan wax la filayey oo hore loo sii saadaaliyey ahayd maxaa yeele marka shacab iyo ciidan ay iskaashadaan dunida ma jirto meel wixii lagu talagala aan laga gaarin ma jirto
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska soomaaliyeed sadiiq doodishe waxa uu warramayay waryaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladda maraykanka ayaa furtay wejiga labaad ee barnaamijka loo yaqaano welcome corbis ee fursadda siinaya dadka degan maraykanka in ay kuwa iyo sidoo kale kuwa muwaadiniinta ah inay kafaalo qaadaan dad qaxooti ah oo jooga waddanka dibaddiisa haddaba sida uu u shaqaynayo wejigan labaad ee barnaamijka ayaan ka waraystay aadan bataar oo madax ka ah hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee catholic community services ee ku taala utah sistamkaas markuu ko bilowday ilaa iyo hadda shan kun ayaa loo qoondeeyey laakiin siddeetan iyo shan qof keliya ayaa ka timid sistamkaas shanta kun maxay u imaan waayeen qaxootiga waxay maraan process aada u dheer oo badi waxaa hakiya marka qofka background check lagu samaynayo marka taas ayaan u aanaynayaa in sababta dib u dhaca ku keentay in shantaas kun qofood ay sistamkaas hore ay ku imaan waayeen marka kolley hadda ma aqaano inay sistamkaas ay fududayn doonaan laakiin shantii kun loo qondeeyey markii hore keliya siddeetan iyo shan qofood oo shuruudihii ka soo baxay ayaa yimid keliya kulley background sheekaas ayaan isleeyahay dib u dhaca ayuu ku keenay waayahay wejigan labaadna marka wejiga labaad maadaama sanad walba madaxweynaha uu qoondeeyo tirada qaxootiga waddankan ay soo gelayso marka sanadkan labada kun labaatan iyo afarta oo bilowday bishii octoobar koodeeda madaxweynaha maraykanka wuxuu yidhi private sponsorshipkan oo group fiveka waxaa loo qoondeeyey ilaa toban kun oo qofood in in in lagu tijaabiyo inay kusoo gasho sanadkan cusub sidaa la socotaan hay-ad la yidhaahdo welcome corps ayay wasaaradda arrimaha dibadda ay xiriir la samaysay inay barnaamijkan ay iyada maamusho marka welcome corps hadda waxay bilowday barnaamij tijaabo ah oo ay ku tijaabinayso applicationada in hadda dadka ay samaysan karaan for example qofka wax sponsor garaynayo oo maraykanka jooga marka hore waxaa looga baahan yahay shan qofood inay isu tagto shanta qofood marka waxay noqon karaan dad dhalashada waddanka maraykanka haysta ama dad oo green car haysta labadaba way sponsor garayn karaan sponsorshipnimada wax sahlan maaha waxaad noqonaysaa sida hay-adihii dibadejinta oo kale shuruudihii laga rabay ayaa lagaa rabaa inaa adiga fulisid oo qofkaas oo qaxootiga la keenaayo inuusan meel cidlaa ku dhicin waxaa lagaa baahan yahay inaad guri u karayn kartid inaad alaab u dhigi kartid inaad raashin siin kartid ilaa qofkaas uu food stambigiisa ka helaayo iyo in iisheeg kirada guriga aad adiga ka bixin ka bixin kartaa groupkiina ilaa qofkaas uu ka noqonayo qof oo isku filan inuu kiradiisa iska bixiyo marka ma jirtaa ma jirtaa muddo cayiman oo dadka wax responseraya ama dadkan kafaalo qaadaya muddo cayiman ma jirtaa oo iyaga inay gacantooda ka baxaan loo baahanya markay yimaadaan oy guri u kireeyaan oy dalkii iyo meelihii kala barbaraan muddo ay uga eg tahay shaqada ma jirtaa dadka wax responseraya sponsorshipka shuruudaha looga baahan yahay horta waxaa ku cad in sagaashanka beri ugu horreysa saddexda bilood ugu horreysa aad loo baahan yahay waxyaabo badan in qofka loo fuliyo ay ka mid tahay qofka inaad guri u kiraysid alaab aa u dhigtid aad ku xirtid hay-adaha ceerta bixiya si qofkaas uu helo food stamp medicaid iyo financial assistance in caruurtii aad iskuulka geysid in qofkaas aad social securitykiisa uu helo saddexdaas bilood gudahood in wax alla wixii uu u baahan yahay qofkaas saddexdaas bilood oo documentigiisa ama benefitkiisa ama gurigiisa ama caafimaadkiisa aa u dhamaysid hadhowdii qofka markuu documentigiisa helo oo sagaashankaa beri gurood waa lagula xisaabtamaya in waxaasoo dhan aad aad u samaysay kadib qofkana waa inuu shaqo helaa islamarkiiba hadduusan shaqo heli karin ama uusan shaqayn karinna waa in qofkii aad hay-adaha oo stateka bixinaya benefitka aad ku xirtaa marka sagaashankaas beri ayay dowladda ay kugula xisaabtamaysaa shuruudaha ugu weyn taas waay haddaa dib ugu noqdo face shuruudaha lasaga baahan yahay face twoga hadda bilaabanaya marka gruubka shanta qofood halkii mar waxay sponsor garayn karaan hal qof oo qaxooti ah ama hal famil applicationka ugu horeeya ayaan ka hadlayaa marka applicationkaas markaad aad samadgaraysid waa laga fiirinayaa inaad kasoo baxday shuruudihii dhan marka haddii lagu ogolaado qofkii aad haddana u dirtay isagana waa inuu shuruudaha kasoo baxa waa inuu qofkaas uu qof oo mar hore uu registrationka oo un-ka uu sameeyey ka hor bishii september soddonkeeda labada kun saddex iyo labaatanka waa inuu qofka register u yahay hadduusan qofkaas uusan isregistarayn ama september soddonkeeda kadib uu qofkii isregistareeyey qofkaas eligible uma noqonayo programkan taasna waa aaday muhiim u tahay marka shuruudaha ay kasoo baxaan labada dhinac gruubkii halkan maraykanka joogay is urursaday ay shuruudihii kasoo baxaan ay wax walba ku baasaan gruubkii la responsarayena ay shuruudihii kasoo baxaan meeqaa loogu talagalay broseska ama hawshan inay qaadato systemka oo qaxootiga ay maraan waa system aad iyo aad u adag oo aan la qiyaasi karin inta inta ay qaadanayso laakiin dowladda hadda waxay leedahay barnaamijka waa la dedejinayaa laakiin dad waxaa jira systemka maray oo wax walba ay u dhammaadeen oo keliya falight sugaya marka ma naqaan ilaa hadda inay dadkaas ay kuwaan kasoo hormari doonaan oo sponsorka lagu keenayo in kaleeto aad baad umahadsantaha aadan bataar waxaa ku daraysa ma jira walaahi keliya waxaan ku darayaa dadka soomaalida badi waxaan kula talinayaa inay systemkan marka ugu hore ay iska registareeyaan oo welcome courts dot org training ayaa jira oo la qaadanayo trainingkaasna ay qaataan waxaa kaloo jiro form la yidhahdo i one thirty four oo ah affidavit of support marka dowladda waxay eegeysaa incomekaaga inaa eligible u tahay in qofkaas aad ii sheeg aad sponsor garayn kartid iyo in kaleeto marka kaasna waa muhiim marka su-aalaha meesha iyo jawaabaha meesha ku qoranna akhriso intaadan faalgaraynin dad badan kulley millions of somalia ayaa jirta oo maraykanka jooga iyo meelo kale inay rabaan inay dadkan u sponsor gareeyaan laakiin ogaada toban kun keliya loogu talagalay haddii aadan awoodin ama haddii aadan shuruudahaas kasoo bixi karin waxaan kugula talinayaa inaadan isku wareerinin qof horey loogu diiday ma sponsor garayn kartid taasna waa muhiim inaa ogaataan marka intaasaan ku dari lahaa cashadila
kaasi waxa uu ahaa aadan bataar oo madax ka ah hay-adda dib udejinta qaxootiga ee catholic community services ee ku taala yuta qadka taleefonka ayuu iigu warramayay
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada boorama jaamacadda camuud ayaa markii ugu horreysay waxa ay bilaabaysaa in ay dhaqaale ku bixiso soo diyaarinta cilmi baarisyada la xiriira caqabadaha dadka iyo deegaanka haysta wariyaha v o eda ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray cilmi baadhistu waxay ka mid tahay aqoonta lagu horumariyo bulshooyinka qorshaha fog si loo daboolo baahiyaha daraasaadka u baahan ee ku gadaaman shacabka waxaana inta badan sameeya hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya sida jaamacadaha iyo xeeldheerayaasha bartay cilmiga daraasadaha haddaba jaamacadda camuud ee magaalada boorama ayaa markii u horreysay qorshaysay in dhaqaale ay ku bixiso samaynta cilmi baadhista taasoo ay ku tartami doonaan diyaarinta daraasadaha si aqoon-yahanka jaamacadda sida uu u sheegay idaacadda v o a yuusuf cabdi xareed oo ah madaxa waaxda daraasaadka iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda camuud oo jaamacadda sumcaddeeduna waxyaabaha ay ku xidhan inay ka mid tahay inay jaamacaduhu ay sameeyaan cilmi baadhisyo ummadda taabanaya baahiyaha ummadda iyo caqabadaha ummadda ka jawaabaya ayay jaamacaddu markii koowaad u qoondaysay ay barnaamij lacag ah ay geliso cilmi baadhista oo ay ku tartamaan marka kan shaqaalaha guud ee jaamacadda haddii iskugu jira macalimiin iyo maxaden ay iskugu jira shaqaalaha rasmiga xafiisyada jooga waxaana loo fasaxay in loo qaybiyo disciplines ama sida ay xirfadahoodu u kala badi xirfadaha kala duwan ee ka jira shaqaalaha iyo macalimiinta jaamacaddu iyadoo iyadoo la eegayo tiamka doorkan wax laga qorayana waxa weeyaan innovationka iyo climate changeka oo adduunyada iminka saameyn badan ku haya in lagu tartamo oo cilmibaadhistaasi ay ku qotonto marka lacag qadar ah ayaa la siin doonaa ciddii ku guulaysata waxaana la rajaynayaa in ay tartan adag halkaa uu kasoo bixi karo iyadoo loo kala eegi doono social scienceska kuwa laysku dhaahdo applied scienceska health scienceska iyo loo wada kala saari doono iyadoo xirfaduhu qof dadkuna ay hoosteegi doonaan meelahaas waxyaabaha ay la xidhiidhaan cilmi baadhisyada wakhtigan ay jaamacadda camuud ku bixinaysa dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey aqoon-yahan yuusuf xareed
waa su-aal wanaagsan marka koowaad waxay la xidhiidhaa baahiyaha adduunyadoo dhan ay faafisay isla garatay inay ka iman karaan xalalka waara waxaa la ydhaha sustainable development goalska waxaa jirta toddobiyo toban qodob oo standar oo adduunyadu isla garatay in wax la qabto in wax laga qabto oo wadan walba isagoo wadankiisa eegaya toddobiyo tobankaa qodob inuu ku sargooyo baahiyihiisa waana baahiyo guud oo caalami ah annagoo kuwaa sii tix raacayna ayaan haddana sii eegnay wadankeena kuwee ugu sii daran marka baahida iminka wax laga qoraya waa baahi ku qotonta from global to local oon uga jeedo adduunyada heer caalami ilaa iyo wadankeena si gaara maxaa saameynaya waad ogtahay iminka climate changeku saameyn badan buu nagu hayaa nabadgelyadu saameyn ku leeyahay dhaqaaluhu saameyn ku leeyahay cuntaduu saameyn ku leeyahay siyaasadeenuu saameyn ku leeyahay nololeed siyaasadda boloticska ayuu xitaa saameyn ku leeyahay marka waxbarashadeenuu saameyn ku leeyahay caafimaadkeenuu saameyn ku leeyahay sida loogu kalsoonaan karo hubantida daraasadaha iyo cilmi baadhisyada ay soo saaraan aqoon-yahankan iyo meelaha loo baahan yahay in lala kaashado baahiyaha ka soo baxa daraasaadka kuwa ay yihiin ayaan mar kale hordhigay aqoon-yahan yuusuf xareed markaa wax la hubaan doonaynaa inaan la wadaagno cidda ay khusayso oo ugu horrayso yaa u noqonaya tobigaasi u khusaynaya hadday tahay dowladda hadday tahay brivate sectorka hadday tahay international community-ga iyo hadday tahay dadweynaheena cid kastoo ehela ah waxaan samayn doonaa in loo sameeyo the ceremony ama isku imad lagu soo bandhigayo maxsuulka kasoo baxa cilmi baadhistaas waana taasaana labada muhiimoo cilmi baadhisyada soomaalida dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah inaanay lahayn platforms lagu soo bandhigo ama inaan dadka loo inta badan ay yartahay haashim sheekh cumar good v o a buurama
aadaad umahadsan tahay haashim weli dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga v o waxaanu soo gaaray xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay heesaan idinku talagalnay
dhirtuwada qarsoontu qaybisay midhahayo lagu soo qamaamiyo qoolbaxay lamoodi adigaay qoomo qanci maayo jeeran adigaay qoomo qanci maayo jeeraan isku qeybahaanu uquudaan wadaagni isku qeybahaanu uquudaan wadaagni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi qamaray jacaylku quraan layska saariyo uu wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan layska saariyo uu wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qabuuraha aynaan gelo haatani qorshayse qabuuraha aynaan gelo haatani qorshayse khilaafigaa hor keente waa inuu qiyaamaha khilaafigaa hor keente waa inuu qiyaamaha dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi guud ahaan idaacaddeenni saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a intaas ku soo gebagabeynaynaa waxaa idinla socodsiinaysay cashe ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa joogay nuur xasan nuur intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
markaa socod ka qaadiyo qabkaagan wacanba qalbigaygu raaci waxaan kugu qiyaaso ama aad u qalantaba qarniga ma nuuli socodka qaadiyo qabkaagan wacanba